galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington
waa maalin jimcaha bisha julaay waa labiyo labaatan sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobankiyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeenna internetka v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump oo aqbalay magacaabista xisbiga ee madaxtinimada maraykanka saaxibayaal ergooyin iyo dadkayga maraykankuba waxaan si mahadnaqlu u aqbalay magacaabista madaxweynenimada maraykanka
khudbaddaas oo faah-faahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna qaybaha kaadhay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqiidaadda toddobaadka oo ku saabsan xidhiidhka booliiska iyo dadka madow ee maraykanka ah
wixii qarsoonaa baynu ogaanay ma aha in booliisku hadda xumaadeen marka runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaanu inaan ahayn wax booliiska ku soo kordhay oo ah dabeecad cusub oo booliisku la soo baxay laakiin ay tahay cilmiga kan technolojiga iyo kamarooyinkan iyo maanta dee telefonkaaga qof walba telefoonkus wax kaga duubi kara marka run ahaantii waa inaynu qaraa dhibaatada madowga haysataa waa inay iyagu saxaan laftoodu oo ay qayb ka noqdaan intii loodhan lahaa dhibaatadan oo dhan waxaa nagu haya caddaan keliya qodobo kalena waannu idin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ku dhowaad saddex kun oo muhaajir ayaa ku dhintay badda mediteraneanka tan iyo horaantii sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka sida ay sheegtay hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m jimcaha maanta ah i o m ayaa sheegtay in dadka ay diiwaan geliyeen ee dhintay ay gaadhayaan ilaa iyo laba kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatan qof kuwaasoo aanay ku jirin kuwa maalmaha soo socda laga yaabo in meydadkooda xeebaha laga helo in ka badan siddeed boqoloo muhaajir ayaa khamiistii shalay gaadhay xeebaha yurub waxaana tirada qaxootiga ee yurub gaadhay sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka ay noqonaysaa laba kun waa laba boqol labiyo afartan kun boqol sagaal iyo toddobaatan sida ay hay-adda i o m sheegtay tira dadkaasi ku dhimanaya xeebaha ayaa kordhay sanadkan waxaana julaay labiyo labaatankeedii sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii lasoo wariyey in la diiwaan geliyey dhimashada kun sagaal boqol iyo lix muhaajir
baadigoobkii dowladdii laga lahaa dalka maleeshiya oo laba sano ka hor la waayey ayaa lasoo afjarayaa wasiirada gaadiidka ee dalalka maleeshiya austraeliya iyo shiinaha ayaa isku raacay in hawshaasi raadinta ee dowladda hadda socda la hakiyo go-aankaasi ayaa waxaa lagu dhawaaqay maantoo jimcaha kadib markii wasiirada dalalkaasi ay kulan ku yeesheen dalka maleeshiya wasiirka gaadiidka ee dalka maleeshiya liu tiong ayaa waxa uu sheegay in haddii macluumaad cusub oo macquula ay soo baxaan ama la helo laga fikri doono in lagu dhaqaaqo baadigoob cusub diyaaraddaasi oo ay saaraayeen rakaab gaarayay laba boqol iyo soddon iyo sagaal qof ayaa la waayey bishii maarj ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii iyadoo oo ka soo kacday kualalampur kuna socotay magaalada beijing ee dalka shiinaha rakaabkii saaraana ay u badnaayeen dad u dhashay dalkaasi shiinaha
maalin kadib markii donald trump uu oggolaaday magacaabista murashaxnimo xilka madaxtinimada maraykanka ee xisbigiisa jamhuuriga kuna dhawaaqay inuu derbi weyn ka dhisayo xadka maraykanka iyo mexico ayaa madaxweynayaasha maraykanka iyo mexico ay maanta kulmayaan madaxweyne obama ayaa aqalkacad ku martigelin doona dhigiisa dalka mexico enrique penanieto oo noqonaysa markii ugu horreysay ee uu soo booqdo maraykanka tan iyo bishii janawari ee sanadkan inkastoo madaxweyne penanieto penanieto uu sheegay in dowladdiisu ay la shaqayn doonto madaxweyne kastooo maraykanka u yeesho haddana waxa uu cambaareeyey hadalka donald trump ee ah in dadka mexikaankahi dadka reer mexica ee maraykanka aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal inkastoo madaxweyne penanieto uu sheegay in dowladdiisu ay la shaqayn doonto madaxweyne kasta oo maraykanka u yeesho haddana uu cambaareeyey hadalka donald trump ee ahaa in dadka reer mexico ay maraykanka u keenaan daroogo dembiyo iyo kufsi waxaa kaloo sheegay inay dhaawacayso arrintaasi xidhiidhka labada dal galab wanaagsan dhegeystayaal markale halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington maalqabeenka donald trump oon horey xafiis siyaasadeed usoo qaban ayaa xalay ogolaaday inuu magaca xisbiga jamhuuriga ugu tartamo doorashada madaxtinimo ee bisha nofembar ka dhici doonta dalka maraykanka khudbadda ogolaanshaha ayuu ka jeediyey magaalada cleveland ee gobolka ohio halkaasi uu ka socday shirweynihii xisbigu toddobaadkan waxa uu khudbaddiisa oo dheeraydu kaga hadlay dembiyada ka dhaca waddanka qaxootiga dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda isagoo si weyn u weeraray haweeneyda la tartami doonta hillary clinton oo toddobaadka soo socda iyadana la filayo in xisbigeeda uu soo magacaabo magaalada cleveland waxaa toddobaadkan ku sugnaa wariyaheenna cabdicasiis xuseen cusmaan warbixintan ayuuna noo soo diray donald trump ayaa xalay xisbiga jamhuurigu ay ku calima saareen shirweynaha xisbiga ee magaalada cleveland kadib markii uu aqbalay magacaabista musharaxa jamhuuriga ee madaxtinimada maraykanka
saaxibayaal ergooyin iyo dadkayga maraykankuba waxaan si mahadnaqle u aqbalay magacaabista madaxweynenimada maraykanka trump wuxuu khudbadaasi kusoo bandhigay aragtidiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed ee uu fulin doono haddii uu xilka qabto donald trump wuxuu ugu horreyn ka hadlay rabshadaha dhowaan ka dhacayay maraykanka ee dhinaca midabka ku salaysan ee u dhexeeya bulshooyinka qaarkood isagoo sheegay inay taasi dhammaan doonto
that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end.
waxaan dhammaantiin idiin hayaa fariin dembiyada iyo rabshadaha xanuunka ku haya dalkeenna way dhammaan doonaan dhowaan laga bilaabo bisha janawari labaatankeeda labada kun toddoba iyo tobanka amniga waa la soo celin doonaa Safety will be restored.
donald trump wuxuu shacabka maraykanka u sheegay inuu yahay musharaxii sharciga iyo kala dambaynta isagoo xusay in qofkii hanjabaad u geysta amniga wadooyinka iyo weliba badbaadada booliiska uu marka uu xilka qabto soo celin doono kala dambayntii dalka On January 20th of 2017, the day I take the oath of office,
labaatanka janwari labada kun iyo toddoba iyo tobanka maalinta xafiiska laii dhaariyo maraykanku waxay ugu dambayn ku soo toosi doonaan waddan sharciga maraykanka laga hirgeliyo where the laws of the United States are enforced.
donald trump wuxuu ka hadlay amni darrada dunida ka jirta wuxuuna ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay hillary clinton isagoo sheegay in obama magacaabistii uu hillary clinton u magacaabay xogayaha arrimaha dibadda uu ka shallaayay Her bad instincts and her bad judgment, something pointed out by Bernie Sanders, are what caused.
hillary clinton dareen xumadeeda iyo go'aan xumadeeda oo ah waxa uu hore u tilmaamay barni sanders ayaa ah waxa sababay masiibooyinka dunida maanta ka taagan
Let's review the record.
trump wuxuu sheegay in kadib shan iyo toban sano oo dagaallo bariga dhexe ka socday iyo kumanaan kun oo qof oo dhintay iyo lacago badan oo lagu kharash gareeyay in iminka ay xaaladdu ka sii dartay taasina ay tahay taariikh ama dhaxal ay ka tagtay hillary clinton oo ah dhimasho burbur argagax iyo weliba daciifnimo donald trump wuxuu dadka maraykanka la wadaagay qorshihiisa uu maraykanka ugu talagalay oo uu sheegay inuu yahay mid uu maraykanka kaalinta koowaad ka dhigayo trump wuxuu sheegay in faqiirnimada iyo rabshadaha uu maraykanku uu wajahayo iyo dagaalada iyo burburka dunida ka taagan ay sii jiri karaan oo keliya haddii lagu tiirsanaado siyaasiyiintii iyagu arrimahaasi abuuray trump wuxuu sheegay in fariintiisu tahay in arrintani ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku beddesho donald trump waxa uu dadka dabaqadda dhexe ee maraykanka iyo ganacsigaba u ballan qaaday inuu ka caawin doono dhinaca canshuuraha oo la fududayn doono isagoo sheegay in maraykanka uu yahay waddanka ugu sarreeya dunida ee dhinaca canshuuraha donald trump wuxuu sheegay in qorshihiisa uu ka duwanaan doono kuwa kasoo horjeeda oo isagu markasta uu kaalinta koowaad gelin doono dadka maraykanka ah taasina ay ku jirto dhinaca amniga gudaha ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagga argagixisada wuxuuna sheegay inaanay jiri doonin barwaaqo haddii aanu jirin sharci iyo kala dambeyn donald trump wuxuu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha wuxuuna sheegay in dakhliga guryaha ee dalkan maraykanka uu hoos u dhacay in ka badan afar kun tan iyo sanadkii labadii kun isagoo sheegay in hoos u dhaca ganacsiga ee dhinaca alaabta iyo badeecadahuna uu gaaray siddeed boqol oo bilyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay wuxuuna sheegay inuu arrintaasi wax ka qaban doono I will outline reforms to add millions of new jobs and trillions in new wealth.
waxaan faahfaahin doonaa isbeddelo malaayiin shaqo cusub iyo dakhli cusub oo trilyan dollars gaaraya kuwaasi oo loo isticmaali karo dib u dhiska maraykanka donald trump wuxuu ku dooday in qorshayaashiisa uu soo jeedinayo ay diidi doonaan kooxaha iyo shirkadaha danaha gaarkaa wata ee xoogga badan oo uu sheegay inay ku shubtaan siyaasiyiinta iyo nidaamka dhaqaalaha si ay iyagu uga faa'iidaystaan donald trump wuxuu sheegay inuu siyaasadda u soo galay si uu wax u qabto
I have joined the political arena so that the powerful can no waxaan ugu longer soo be biiray saaxadda siyaasadda si dadka awoodda lihi aanay u garaacin dadka aan isdaafici karin qof aniga nidaamka iga badiyaana ma jiro taasina waa sababta aan keligay u hagaajin karo nidaamka Nobody knows the system better than me.
donald trump wuxuu ka hadlay halista sii kordhaysa ee uu sheegay in maraykanka ay dibadda uga imanayso wuxuuna sheegay inuu ka adkaan doono kooxaha argagixisada oo ay ku jirto kooxda daacish dhinaca kalena wuxuu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u joojin doono qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ee soo socdaalaya ee imanaya dalkan maraykanka isagoo sheegay in qof walba oo taageera rabshadaha nacaybka iyo caburinta aan lagu soo dhoweyn doonin dalkan maraykanka donald trump wuxuu ka hadlay heshiisyada ganacsiga ee dalkan maraykanku uu kula jiro dalalka dunida gaar ahaan shiinaha iyo dalalka kale isagoo sheegay in dib dhammaan loola wada xaajoon doono si maraykanku uu wax fiican u helo haddii taasi ay dhici weydana ay ka bixi doonaan heshiisyadaasi oo uu ku jiro heshiiska la magac baxay naafta donald trump wuxuu ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa inuu dhisi doono derbi weyn oo lagu joojin doono sida uu sheegay in dadku si sharci darra ay ku soo galaan dalkan maraykanka iyo weliba daroogooyinka dadka maraykanka soo gaarhaya donald trump wuxuu khudbadaasi uu dadka maraykanka u jeediyey u ballanqaaday in maraykanka uu dib ugu soo celin doono shaqooyinkii islamarkaana uu shirkadaha ka hor istaagi doono inay shaqooyinka dibadda geeyaan cabdulcasiis xuseen v o a cleveland ohio
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariya oo soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka muddooyinkan dambe warbaahinta dalkan maraykanka iyo tan caalamkuba waxay si weyn u hadalhayeen rabshadaha ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalkan maraykanka kadib markii boolis caddaan ah ay toogteen dhowr qof oo maraykanka madow ah haddaba waxaa barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka ee toddobaadkan aan ku gorfaynaynaa sababta keentay xiisadaha ka dhex aloosan booliska iyo bulshada maraykanka ah ee madow waxaa barnaamijka inagala qayb qaadanaya cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada minneabolis iyo sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna xidhiirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada colombos ee gobolka ohio sidoo kale waxaa khadka telefoonka inagala qayb qaadanaya faarax maxamuud oo isagu ah qoraa islamarkaana ah aqoon-yahan kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka su-aasha ugu horreysa ee aan barnaamijka ku bilaabayno ayaa waxa ay tahay bal taariikh ahaan inaan ogaanno waxay arrintani salka ku hayso waxaan ugu horrayn jawaabta ku horraynaya cabdirashiid axmed waa mahadsan tahay waana salaamaya adiga iyo akhyaarta kaleeto meesha ku jira labadaba waa idin salaamaya salaamullaahi calaykum salaanta islaamka kadib arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday saddexdaas shay oo sababta u ahoo kale ah midda hore oo ah saboolnimo ama fakri kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka caddaanka ahoo ka tira badan marka taariikh ahaan sidii dadka madowgaa loola soo dhaqmay sidii waddankan dowladnimo uu uu macnaha nidaamka dawliga ah uu dawlad ku noqday sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay gaar ahaan madowga iyo booliiska maraykanka waa tahay aanu gudbiye isla su-aashaasi cabdikhayr soofe oo ku sugan magaalada colombos walaal mahadsan tahay sidoo kale akhyarta walaalaha ku jiran ayagana sidoo kale waan salaamayaa sida cabdishiid sheegay waa taariikh horey usoo jirtay oo mar walba cadaadis gaara oo saarnaa hadday noqoto in la addoonsaday waagii hore oo halkan addoonnimada lagu keenay addoonsinimada lagu keenay la idhaahdo markii xornimada la helay iyo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka marba tilaabo ayay joogtay hadda waxay ku sugan yihiin xaal dadka madowga ah ku nool waddanka maraykanka ay haysato caqabado aada u badan arrinkan saboolnimada uu ka hadlay cabdirashiid waa mid aada maxaa la yidhaahdaa xudun u ah dhibaatooyinka jirta oo dhan laakiin taas laftigeeda waxaa ka mas-uul ah oo keenay arrin kan ay ka cabanayaan ee ah cadaalad darrada haysata siiba xabsiyada waxaa ku jira inkasta oo dadka madowga ah boqol kiiba laba iyo toban iyo boqol kiiba saddex iyo toban ay tahay dadka marka loo eego dadyoga kale ee magaalada ku nool waddanka ay dad laga tira badan yihiin ay yihiin haddana marka la eego xabsiyada maraykanka dadka ku jira waxaad arkaysaa boqol kiiba soddon iyo sideed iyo wax lamida iyo ka badan oo u dhiganta sideed boqol oo kun oo dhalinyaro madow ah iyo dad dhexaad ah iyo kuwo yar yaroo weliba aan qaangaarin oo sideed iyo toban sano ka yar oo xabsiyadii ka buuxa markii ay kasoo baxaan xabsigana waxa shaqo ma helayaan oo arrinkii saboolnimada ayay kusoo noqonaysaa marka caqabadooyin badan oo sidaasa jirta oo cadaalad darra salkeeda uu yahay oo aada ay uga uga caabanayaan dadka madooga waa tahay isla su-aashaasi aan u gudbiyo faarax maxamuud oo aan weydiiyo bal faarax waxaad nooga warantaa maxay kuula muuqataa inay arrintani salka ku hayso
horta xuseen waan idin salaamay iyo akhyaarta iyaguna dooda ku jira run ahaantii sida ay u sheegeen labada inane kale waxay salka ku haysaa horta iyaynan ilaawin dadka kan madoobe waxay ahaayeen dad lalahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray la dhaqi jiray sida xoolaha oo inta la tarmiyo ninka caddaanka iskali markuu doonana maaragtay iibiyo markuu doonana xataa dumarkooda u tago waan cidina wax ay weydiin jirin marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madoobe inay ka yimaadeen meel dheer oo dibindaabiye iyo xaqdarro iyo waxaanoo dhan lagu soo waday waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye oo dee madaxweynuhuba madow yahay maanta waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye innaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaadhay qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo samayn jireen banaanka lasoo dhigayo marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waktigii hore waxa lagu samayn jiray dadka haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la aqriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu samayn jiray hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato kun iyo sideed boqol iyo koob iyo sagaashankii ayaa nin dhalinyaraa la odhan jiray jo cowi degenaan jiray magaalada la yidhaahdo omaha nebraska ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabadh yar oo caddaana la hadlay ama wax yeelay waa la xidhay xerada booliiska ayaa la geeyo waa la xidhay ninkii marka nin madoobaa gabadh yaroo caddaana wax yeelay dadkii magaaladu waa qaadan waayeen xeradii booliiskaa lagu duulay ilaa iyo dad qiyaasta ahaa toban kun oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo deldeleen iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid waxaynu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen xaqdarada iyo dhaqaalo darada iyo iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa laakiin weli maaha dee wax u banaynaya in qofka la iska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaar ama license inay qofka iska dili karaan marka dhibaatada jirtaa waxa weeyaan waa xagga sharciga oo weli iyaga u ogol inay dadka dili karaan waan gartay laakiin farax haddii aan ku weydiiyo n sidaan la soconno imika waxaan ku jirnaa qarnigii koob iyo labaatanaad sharci iyo kala dambeyn baa jira ma la odhan karaa dembiyada ay dadka madowgeysanayaan oo ka badan dadka kale ayaa sabab u ah inay boolisku beegsadaan ama ay ka shakiyaanba horta horta horta runtii mid yaynan dafirin oo ah runtii dee dadka sida soomaalidu qabyaalada isu samayso waxaa laga yaabaa mararka qaarkood innaga lafteenaba haddaynu dad madownayn qabyaaladina qaado ma og tahay marka la eego dadka madowga yaraantooda iyo dembiyada la galo aad bay ugu badan yihiin weliba maaragtay ama wax yaryaroo la dhacayo wax bilaa macnaa run ahaantii taasaana keenaysa ama daraagis la iibiyo oo xaafadahooda intaa dhibaata ka jirto laakiin runtii midda meesha imanaysaa waxa weeye oo la ogaaday oo nimanka hadda communitiga la shaqeeya ee lenkaan ku wada jirno ay og yihiin communitiga waxaa lagu bulshada waxaa lagu xallin karaa dhibaatadeeda in dad dadkooda loo qoro booliis laga dhigo taa tusaale waxaan ugu soo qaadan karnaa san diego oo nin la odhan jiray cabdiweli laga qoray booliiskii soomaaliyeed ugu horreeyey magaalooyinka hadda minneapolis minnesota wax weyn bay ka bedeshay soomaalida keligeed haddii laga hadlo marka haddii dadka madowga ahee dadku iyagu ay is ilaaliyaan ma imanayso in dadka la iska toogto dhibaatada waxaa imanaysaa marka nin caddi isagu marka horeba aaminsan yahay in madowgu dad dembiga had iyo goor faraha kula jira yihiin oo dulkina uu yahay in xoog lagu hayo maaragtay xalku waa tahay aan aan u gudbo cabdirashiid axmed oo ku sugan magaalada minneabolis cabdirashiid ma la odhan karaa dembiyada ay galaan dadka madow oo aada u fara badan ayaa keenaysa in boolisku uu ka shakiyo
ma qabo arrintaas aniga saasi ka duwanaan u arkaa haddii aan dib u yaro laabano marka laga soo bilaabo waxbarashada tusaale ahaan marka laga soo bilaabo boqolkiiba afartan waddanka maraykanka meelaha ay degan yihiin dadka madowga ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeya ama dadka laga tira badan yahay boqolkiiba afartan public school systemka ku macnaha meelahaas ka jira ma lahan brighschool system ma laha marka boqolkiiba afartan accesskaas maba haystaan laakiin meelaha haysta waxay dadka madowga ah macnaha qiyaas ahaan ay representri garayaan boqolkiiba sideed iyo toban marka la barbar dhigo ilmo galaaskii koobaad weli aana gaarinin oo brighschool ku jira boqolkiiba sideed iyo tobankaas madowga ah boqolkiiba macnaha ardada guud oo oo macnaha nidaamka systemkaas ku jira boqolkiiba laba iyo afartan ka mida baa macnaha dadka iskoolka laga suspensionka ka qaata noqda marka waxay kasoo bilaabanaysaa oo in qofkii madowga ahaa la cadaadiyo dib uu dareemo nidaamkii uuna ka mid noqon ay kasoo bilaabanaysaa galaaskii koobaad inuunan macnaha intuuna soo gelinin galaaska koobaad markuu soo galo inuu inta badan boqolkiiba afartan iyo laba iskoolada waddanka ku yaala councelor ma laha hay iskuullada ku yaala waddanka meelaha ugu sii dardaran waxaa ka mid a gobolkan minnesota aan joogno florida oo kaleeto inuu meelahaasay ka mid yihiin marka taas waxyaabaha kasii daran waxay ka mid tahay marka high schoolka la aado ilmihii oo isku mid ahaa oo kaleeto labadii ilmood kii madowga ahaa iyo kii caddaanka ahaa oo isku midka ahaa ilmaha dugsiga sare drop outska ka noqday oo da-aadooda qiyaas ahaan sagaal iyo toban iyo meelahaas ay jirto boqolkiiba lixdan iyo toddobo ilaa lixdan iyo sagaal kuwa caddaanka ah ayagoo aana dugsi sare dhammaynin oo dugsi sare drop outs noqday bay shaqo heli karaan halka kuwa shaqada heli kara oo madowga ah boqolkiiba soddon iyo toddoba ay yihiin taas haddana markii laga soo gudbo yno markii dadka macnaha tusaale ahaan kasoo qaad middle classka oo kaleeto ama dabaqada dhexe dadka ku nool boqolkiiba toddobaatan iyo labo ka mid ah caruurta caddaanka ah ee familkooda dabaqada dhexe ay ku nool yihiin waxay u badan tahay inay sameeyaan dhaqaale iyo dakli ka badan kii waalidkooda uu sameeyey ama ay ku noolaadaan nololtaas ka badan halka madowga boqolkiiba kow iyo soddon ka mid ah boqolkiiba kow iyo soddon ilmaha waalidkood madowga ah ay dabaqada dhexe ku nool yihiin ay keliya jaanis u haystaan inay ama waalidkood meeshay gaareen gaaraan ama ay kasii maraan suu cabdiqaadir soo ka sheegay oo kaleeto marka criminal waxaa waaye systemka oo kaleeto la aado ino firi dad waddankii dhan boqolkiiba laba iyo toban boqolkiiba saddex iyo toban ka mid ah inay noqdaan clo macnaha ku dhowaad boqolkiiba konton waddanka maraykanka xabsiyada dadka ku jira macnaha waxay su-aalo badan in la isweydiiyo bay abuureysaa marka What- arrinta aniga waxaan kusoo koobaya waxaan kusoo koobaya waxaa jira sababta waxyaabahan keenayso oo doodo badan iyo cilmi baarisyo badan iyo wax badan lagu sameeyey waa nidaamka macnaha nidaamka dawliga waddanka siduu u dhisan yahay baa sababaysa in dadka madowga ah ay dareemaan nidaamkiiba inayna ka mid ahayn systemkaba inayna ka mid ahayn waan gartay marka arrinta booliiska qof iyo laba ma aha laakiin nidaamka booliiska ay ku shaqaynayaan dhaqankooda sidee loo tababaraa maxaa lagu dhahaa neighborhoodkan iyo neighborhoodkan labada xaafadoodoo macnaha isku magaalada ku yaala markay tagaan dadka mase isku mid ay ula hadlaan mise si kala duwan ay ula hadlaan i think arrinta halkaas inay jirto bal waay isla su-aashaasi aan u gudbiyo cabdikhayr soofe cabdi saad u aragta adigu walaa wa su-aasha si walaalaha uga jawaabeen anigoo la qabo ayaa haddana eh, waxaan ku dari lahaa in eh, horta marka koowaad aan aan- waxaan isla filaya inaan isla wada qabno inaanay jirin eh, arrin u dhalasho ah oo dambiilanimo ah oo midab iyo jinsiyad eh, la xiriirta ma jirto taasi oo qofku inuu madow yahay eh, awgeed ugama dembi badan karo ama ugama dabeecad xumanaan karo qof kale oo midab kale leh ama caddaana ama eh, jinsiyad kale leh oo ama asiana ama latina iyo wixii lamid a laakiin waxaa jira xaqiiqooyin baycadda ku lug leh iyo deegaanka oo tusaale ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada xaafadaha dadka danyarta ah ay degan yihiin iyo xaafadaha dadka dhaqaalaha haysada ay degan yihiin oo magaalada inta badan ka baxsan Eh, sida hay-adaha sharci xoojinta iyo hay-adaha amnigu ay ula macaamilaan waa waa kala duwan tahay Eh, tusaale ahaan xaafad waxaad arkeysaa sideetan kun oo qof ay ku nooshahay oo eh, guryahoodu wanaagsan yihiin oo xaafad nadiif ah oo magaalada ka baxsan oo cid waardiyeynaysa iyo boliis joogaba aanay jirin marka aad timaado magaalada bartamaheeda iyo xaafadaha dadka danyarta waxaad arkeysaa in boliisku aada ugu badan yahay waxayna xisaabiyaan inta jeere boliiska lasoo waco Eh, hadday noqoto dad isku dhacay oo qoysas islaayay caruur dabeecad xumo sameeyey canug wax dhagax ku tuuray Eh, marka maxkamadda ay arrinku gaaro oo een, ama traffic ha ahaado iyo gaadiid wax la xiriirta dembigu noocu doonaba ha ahaadee qoyskan danyartahi inta badan waxay u badan tahay inuu dembigii qabto Een, kan lacagta haystana een, wuxuu xaqiijinayaa qirasho iska badaaya in diiwaanka oo dhan la tirtiro oo wuxuu leeyahay een, expungement waxay afka ingiriisiga ku yidhahda liigu sameeya wax oo dhan ba diiwaankaba ha laga saaraba canugeyga dembi male maxkamad buu la- la la la tegaya kanina la- maxkamad iyo qareen inuu qabsado ma awoodo Een, sidaas oo ay tahay si kastaba ha ahaatee waxaa jira duruufo gaar ah oo la xiriira een, dadkan danyarta ah siiba madowga ah Een, waxaan rabaa inaan xa- la xasuusiyo dadka caruurta dhalata u dhalata qoysaska aan isqabin ama aan isguursan ee madowga ah waa boqolkiiba toddobaatan iyo labo Een, halka dadka kale ad- cadaanka iyo ay ka yartahay saddex jibaar ee intaas ka yartahay oo inta badan qoysas wada degan oo aabi iyo hooyadiiba uu joogo halkaa marka waxaa een, arrinkaasi ay horseed u noqonaysaa arrin arrinkii saboolnimada aan ka hadalnay aabihii oo maqan canugii markii uu dhasho waxay taasi saameynaysaa koritaankiisa caafimaadkiisa tacliintiisa een, waxyaalo badan ayay een, horseedaysaa oo saameyn weyn ku yeelanaysa noloshiisa marka arrimo noocaasa oo ay dadka aqoon-yahanada madowga ay ka doodaanna way jiraan oo eh, si gaar ah uga dhigaya dadka madowga ah dad aada ugu nugul waan gartay in ay een, duruufaha een, adag ee ay ku jiraan inay ka kobcaan oo ka horumaraan haddana dhanka kale marka laga eego eh, sida cabdirashiid ba yidhi een, nidaamka ka jira maraykanka nidaamka dowladeed ee ka jira hadday noqoto nidaamka cadaaladda iyo maxkamadaha iyo waxa criminal justiceka la yidhaahdo iyo hadday noqoto een, dhanka een, iskuullada iyo dugsiyada iyo tacliinta iyo nidaamka ka jira iyo manaahiijta iskuullada een, oo aan isku mid ahayn matalan qoyskan wanaagsan ee la- aan aan aan idhaahdo si kale udhige qoyskan lacagta haysta ee ladan aan idhaahdo eh, wanaagsan maahan ee waa ladan Een, waxay eh, laga yaabaa inay carruurtooda geeyaan dugsi si gaara loo leeyahay oo een, eh, fasalkiiba ay fadhiyaan shan qof oo kale kanna wuxuu ku dhex dhumayaa danyarta ah eh, fasal ay fadhiyaan soddon qof iyo afartan qof oo cid een, canugii wakti u helaysa macallin wakti siinaya oo badan aana jirin halkaasna marka sinaan la-aan badan baa ka jirta marka arrinkan waxay isugu soo aruureysaa waa sinaan la-aan Waa nidaamka uu hor ke- keenay oo taariikhi ah oo soo jireen ah halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanan ku guda jirnaa barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aanu kaga hadlayno xiisadaha ka dhashay dalkan maraykanka gudihiisa kadib markii boolisku ay toogteen dhowr qof oo madow ah waxaana barnaamijka nagala qayb qaadanaya cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada minneabolis sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna magaalada colombos ee gobolka ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada iyo sidoo kale faarax maxamuud oo isagoo ah qoraa ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka aan su-aasha kale u gudbiyo faarax maxamuud oo ku sugan gobolka virginia faarax eh, sidaan ka warqabno arrintan mudday soo socotay laakiin waxaad moodaa in labadan sane u dambeysay gaar ahaan ay si aada warbaahinta caalamka iyo ta maraykanka gudihiisuba ay u hadal hayso maxay kula tahay waa maxay waxaa soo xuriyey iminka arrintan sano arrintan waxaa soo kordhiyay run ahaantii horena waan u sheegay waxa weeye arrinta ku saabsan ku saabsan technologiga iyo cil- een cilmiga la gaadhay sida telefoonada wax lagu duubo kam- kamerooyinka wax lagu duubo arrintan booliiska inay dadka dilaan say doonaan waxay soo baxday arrin hadda ka hor ka dhacday magaalada los angeles oo niman badan oo booliis ay nin loodhan jiray rarney king ay garaacayaan intay isugu tageen sidii maskii u dilaya ninkaan nin meel saaraa guri baa wuxuu ka duubay een, filim ka duubay filimkii baa suuqa la geliyey horta kashifaadii ugu weyneyd ee booliis ku dhacda taasay ahayd een, haddana iyagoo maalin walbaba ay saa u kashif waxa uun inagu waxa weye wixii qarsoonaa un baynu ogaanay hadda sidaan maaragtay aan hore u egay wixii o- wixii qarsoonaa baynu ogaanay maaha in booliisku hadda xumaadeen waxa weeyaan sidaan u sheegay weligeed bay jirtay dadka madowga in dhibaato loo geysan jiray in waxay dilaan xataa ee, dee laga- in- inuu qofku ka yimaado ninka madoobay waxa la leeyahay inuu ahaado ilaa iyo waxuba maxkama tegi kara haba iska cadaalad xumaatee marka runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaanu inaan ahayn wax booliiska ku soo kordhay oo ah dabeecad cusub oo booliisku la soo baxay laakiin ay tahay cilmiga kan technologyga iyo kamerooyinkan iyo maanta dee telefonkaaga qof walba telefoonkiisa wax kaga duubi kara anigu laftayda markaan arko booliis iyo qof madooba meel wada taagan een, telefoonkaygaan diyaarsadaa waxaan idhahdaa bal hadday garaacaan ka duub marka waa xaqiiqa ama caddaankaa duubaya ama madow cid walba way duubtaa marka runtii taas ayaa waxay samaysay een, bedeshay sidii booliisku u dhaqmi jiray maahaane booliisku waxa hadda iyaga laftoodii maxaa lagu qasbay een, isteedyo badan ama gobollo badan inay xidhaan oo laabta ay ugu xidhnaato camera markay qofka joojinayaan duubaysa wixii wixii isaga iyo qofka dhex maray beri dhexdaas oo ay chicago nin dhalinyara nin chicago maa magaaladii Re- baton rouge luciana ay ku dil ay ku dileen waxay ahdeen kaamaradii baa dhacday laakiin ninka booliiska wuu xidhnaa kaamarada si ay u qariyaan wixii dhacay marka tani way jirtay kamay soo darin aan waxaan aaminsanahay inay ka yar tahay waxay samayn jireen waa tahay aan u gudbiyo su-aasha kale een, cabdirashiid axmed cabdirashiid sidaa uu sheegay een, faarax waxa uu tilmaamayaa in een, baraha ay bulshadu ku xidhiidho iyo isgaarsiinta teknolojiyadda cusub ay saameyn ku yeelatay adiga maxay kula tahay markaa in arrintan ay iminka soo kordhisay waa ku raacsanahay faarax oo waa waa sax arrintan inta badan tiknolojiyada qeyb badan ka qaadatay in waxyaabo fara badan oo dadku ayna arki jirinin hadda ay arkaan awal marka qof een, shacab oo caadiga iyo booliiska ay wax dhex maraan een, dee mar walba booliiska siday dhahaan iyo ayaga macnaha qaabkay wax u sheegaan keliyay noqon jirtay qaabka la qaato ama la transfergareeyo laakiin hadda ama camera ha noqoto ama selfoonadii oo qof walba uu iska wato maraykanka waxyaabahaas oo dhan waxyaabahaasaa qeyb lixaad le ka qaatay midda kaleoo ayadana soo kordhisay waxaa waaye social mediaha laftirkiisa wuxuu fududeeyey een, in dadku daqiiqado yar gudahood clip la duubay shan milyan toban milyan oo qof afar iyo labaatan saac gudahooda waddanka macnaha jooga ay ay ku daawan karaan oo aan la edhid garaynin oo sidii waxay u dhacday oo kaleeto ah Een, haddaan dib ugu laabto annaga magaalada minneapolis oo aniga aan joogo waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyey ee oo in booliisku ay qaataan macnaha camerada jirka lagu xiro een ay ka mid tahay laakiin ma- waxa- weli su-aalo badanaa ka taagan weli su-aalo badan oo jawaab u baahanaa jira Een, you know, mujtamacaadkii waa lala kulmay cameradan number one informationka cameradan ay duubaysa yaa controlaya Een, xilligeebuu qofka booliiska oo camerada xiran booliiska uu daa macnaa xilligeebuu daari karaa xilligeebuu damin karaa Ma- waxaa jira su-aalo fara badan oo dhanna ay ku imaanayso xagga privacyga iyo qofkaan inaan lagu xadgudbin macnaha waxyaabaha u- u gaarka ah qofka shaksiyadiisa mararka qaarkoodna ay noqonayso transparency iyo accountability oo arrinta ay tahay haddii qofkii booliiska kaamarada markuu rabana uu xiri karo markuu rabana uu damin karo haddii isla booliiskii informationkii toosu ugu soo dhacayo oo ayagii ay dhidgarayn karaan su-aalo fara badanaa meesha ka taagan lakin waxaan rabaa intaana ka bixinin arrimahan waxyaabaha jira ayaamahan daraasado badanaa laga sameeyey waxaa jirtay daraasad dhowaan ay samaysay brookings institution ay sameeyeen daraasadaas waxaa lagu profile garaynayaa laba wiil oo isku neighborhood kusoo koray oo midna madow ahaa midna caddaan ahaa labada wiil labadoodaba familadooda middle class ay ahaayeen xoogaa macnaha dhaqaalaha dhexe isku jaamacaday ka baxeen ilaa masteray isla gaareen labadii wiil toban sano kadib markii shahaadadii mastarka ay wada qaataan qaateen midna qani u ahaa waxaa u suurta gashay connectionka waalidkiis iyo networka ay haysteen xaafad fiican oo qaala guri fiican inuu ka helo interest rateka low in lagu siiyo inuu dhex galo dadkiisa oo waxyaaba fara badan xataa down paymentigii laga bixiyey oo waalidkiis ay ka bixiyeen meesha kii kale oo madowga ahaa isku inkamay labadaas samaynayeen almost wax badan uma dhexaynin inkamka labada qof ay samaynayeen laakiin kii madowga ahaa number one wuxuu la istragal garaynayay lacagtii iskoolka loonkiisuu isaga bixin lahaa oo kan waalidkiisa ay ka bixiyeen wuxuu guri ka gatay xaafad xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin oo crimeka uu ku badan yahay macnaha marka xataa qofkii shaksiyan labadii qof oo isku midka ahaa oo weliba i think si fiican uma xasuusto laakiin aan malaynayo inuu xagga gradeka ama g b a ga inuu sarreeyey ninka madowga ah xataa si fiican haddaa u dadaashid systemkii iyo networkii social waxaa waaye capitalkii waxyaabahaas oo dhan baa qofkii ka hor imaanaya marka arrintan si kale loo dhaho maraykanka boqolkiiba hal oo u dhiganta ilaa saddex boqol oo kun oo qof qiyaas ahaan u dhiganta baa waxay leeyihiin hanti ka badan boqolkiiba conton maraykanka macnaha welsiga ama hantida uu leeyahay oo dhan halka boqolkiiba conton dadka maraykanka contonka ugu hooseeya oo in ka badan boqol iyo conton milyan ilaa boqol iyo lixdan milyan oo qof ah ay you know la istragal garaynayaan macnaha nolosha basiga inay ku noolaadaan waad marka mahadsanta ilaa wax laga bedelo caafimaadka waxbarashada employmentiga waxyaaba fara badan ilaa la fiiriyo ma qabo arrintan booliiska iyo communityga xiriirka u dhexeeya iyo arrintan criminal justiceka in si gaara wax waad looga mahadsan taban karo mahadsanid cabdirashiid ugu dambeyntii aan su-aasha u dambeeyo weydiiya cabdikhayr soofe oo ku sugan magaalada columbus ohio sidee bay kula muuqataa in xalka loo gaari karo
xalka wuxuu ku xiran yahay walaal em, in dadka muwaadiniinta maraykanka em, iyo kuwa diimaha xukuma bulshada madaxda ay leedahay iyo siyaasiyiinta intay isu yimaadaan ka tashadaan arrinkan si ay isula eegaan in em, duruufaha haysta dadka madowga ah iyo sinaan la-aanta haysata iyo em, sida mar walba hagardaamooyinka ka dhanka loogu sameynaya taariikhiyan ee jiilal kala duwan em, ka reebtay em, aayahoodii iyo mustaqbalkoodii seejisay bal sidii loo wajihi lahaa oo em, loo samayn lahaa isku dayo badanna way jiraan oo madaxweynaha waa kii markii ugu horreysay madaxweyne maraykanka xabsi maraykan tegay oo cafiyey eh, dad loo haystay dembiye aan ahayn en, inay dad dilaan iyo inay gacan qaad waxaan la yidhaahdo en, rabshad dembi aan wadan iyo qulqulata iyo wax la xiriirta Eh, dembiyada inuu qofku da- darooga iyo wax yaryar oo uu iibiyey iyo wax lamid ah Eh, waxaa jirtay in en, arrinkan en, cabdishid en, hadda goor dhaweyd ka hadlayay eh, in bal la helo en, waagii hore saraakiishan waa la aamini jiray oo en, professionkan eh, shaqadan aan idhaahdo en, en, amniga en, hay-adaha amniga waa shaqo sharfan qofka tababar baa la siiyaa en, waa la dhaariyaa marka qoriga loo dhiibayo marka en, waxay ku doodi jireen siyaasiyiinta maraykanku inay yidhaahdaan eh, waan tababarnay intaasaan tababaraynay imtixaan baan ka qaadnay wax walbaan ka hubinay waan dhaarinay qori iyo hub baan u dhiibnay oon ku aaminay en, ujeedada shaqadaisana waxaa weeye inuu dadka badbaadiyo oo amniga sugo laakiin en, sidii cabdishiid ba sheegay waxaa la ogaaday eh, faaraxna uu sidoo kale qiray in en, ay bini aadamku ay weligood bini aadam ahaanayaan Eh, wixii ku jiro oo en, ama uu ku dhashay ama uu dad ka bartay waalidkiisa ha ka maqla ama mujtamaca kale ee uu ku dhex nool yahay ha ka bartee Eh, ama cunsuriyad ah ama midabto koor ah na qofkii qof wixii wuu ku dhaqmayaa En, markhaatigeedana waa la hayaayo waa taasaa en, meel walba masawir laga soo daynaya magaalo walba oo dhacdaa dhacaysa hadda waxaan ku jiray aan xubin ka ahaa guddi magaaladan columbus sagaal xubnood ah oo uu duqa magaalada u xil saaray bal inay tala kasoo bixiyaan in kaamarooyinka maqalka iyo muuqaalkaba muujinaya iyo codkaba lagu xirayo saraakiisha booliisku ay xiranayaan bishii haddeer aan soo dhaafnay baan soo gebagabaynay waxyaalahan ku talinay waxaa ka mid ah in ohio revised code oo ah xeerka dib loo saxayo gobolka ohio in waxyaalo kamida laga bedelo oo waxyaalahan la xiriirta public records ama diiwaanka bulshada wax walba oo shaqo aho saraakiishu ay qabtaan waa wax dadku ay dalban karaan si loo sugo ama loo xafido xogta dadka gaarka ay u leeyihiin marka gunaanadkii waxa meesha loo baahan yahy waxa weeye in fursado la sameeyo nidaam sinaan iyo cadaalad ku salaysan oo dadkao dhan si siman ay uga faa'iidi karaan hadday hadday noqoto waxbarasho iyo tacliin hadday noqoto sugnaa sugidda amniga hadday noqoto maxkamadaha iyo cadaaladda iyo sida loo wajahayo in laba qof oo isku dembi loosoo qabtay maxkamad la keenay midna aan la dhihin afar qodob baan kugu soo eedaynay labaan kaa daynayna in laba qiro kan kalena aan la dhihin lawyer buu qabsaday xoog badan oo dee caiski waa dismiss waayo maxkamad iyo wakti uma hayno aan kula dagaalano waayo kharash badan baa ku baxaya wata taasina waa cadaalad darra dee waadixa o oo jirta doodanna waa dood muddo dheer soo taagnayd dabcan muddo dheer oo dambena way sii taagnaan doontaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ay karti u leedahay dowladda maraykanka dowladda dhexe iyo dowladda gobolka iyo dowladaha hoose iyo bulshooyinka kala duwan intay isu yimaadaan in ay arrinkan wajihi karaan oo xalkama dambaysa uheli u heli karaan kaasoo noqon doona mid ayatiin wacan u horseeda dhammaan bulshooyinka maraykanka qowmiyad walba iyo diin walbaba ha lahaadaan waa tahay aan isla su-aashaasi u gudbiyo faarax maxamuud faarax sidee bay kula tahay in xal looga gaari karo arrintan
horta arrinta tan cabdirashiid iyo cabdikhayr labada way sheegeen gaar ahaan hadda cabdikhayr uu ku dambeeyey horta run ahaantii midaynan ka boodin mararka qaarkood waxyaalo badan oo asalkooda iyadoo dhibaatooyinka hadda cabdikhayr ka hadlayo dhan uu jiray ay jiraan haddana dhibaatada jirta waxa weeye haddii dadkan madowga aanay dhaqankooda laftooda wax bedelin oo iyagu isku noqon kiniisaday leeyihiin businessyada ugu badan madowga waa kiniisado haddii aan iyagu dadkoodii la hadlin oo iskuulka hadda marka cabdirashiid ka hadlaya iskuulaadka waalidiintii iskuulaadkii hadda waxaa jira waxa la yidhaahdo dee xidhiirka waalidka iyo iskuulaadka oo ay idhahdo p t a-ga madowgu xubin kama noqdaan iskuulka badankoodu ma tagaan soomaalidaa ka mida dadkaan tegin marka waxa weeye iskuulka ilmahaaga xaqdarrada lagu sameeyo ha filin inay wax ka hagaagayaan haddaadan adigu meesha joogin marka run ahaantii waa inaynu qiraa dhibaatada madowga haysataa waa inay iyagu saxaan laftoodu oo ay qayb ka noqdaan intii la odhan lahaa dhibaatadan oo dhan waxaa nagu haya caddaan keliya anigu waxaan aaminsanahay waa inay dhibkooda laftooda madowgu ay sidii ay ka yeeli lahaayeen oo weligeed soo taxnayd ay siday ka yeeli lahaayeen oo isu hagaajin lahaayeen laftooda ay ka shaqeeyaan waad mahadsan tahay ugu dambeyntii cabdirashiid axmed aan fursadda siiyo
waa mahadsantihiin dhammaantiin anoo soo ko soo koobaya aniga waxaan u arkaa arrintan midda ugu midda ugu muhiimsan si wax looga qabto inay tahay in la qiro oo la isla fahmo in wax ay khaldan yihiin haddaana taas la isla qirin oon la isla fahmin way adag tahay tallaabo kale in horey loo qaado midda labaad oo ku jirta in la iswaafajiyo sharciyadee u baahan in dib loogu laabto oo wax kabedel lagu sameeyo dhaqaalaha ama federal level ha noqdo ama state level ama local level ha noqdee qaabka dhaqaalaha loo allocate gareeyo programyadee mudan in investment la geliyo macnaha waxaa jirta qaacido oo macnaha economic economic one oo one ah adduunka meel walbo ay joogaan bini aadanka haddii dhalinyaradu fursad ayna haysanin waxay khatar u yihiin waxyaabahan macnaha crimeka inay gacmaha la galaan mujtamacna marka uu dareemo in mujtamaca kale uu ka dambeeyo psychologically inta badan macnaha waxyaaba fara badan oo kaleetaa meeshaas ka imaan kara marka siduu cabdikhayr sheegay faaraxna sheegay waan ku raacsanahay waxaan aaminsanahay dowladda maraykanka iyo maamul goboleedyada iyo macnaha magaalooyinka local levelka intaba awood inay u leeyihiin doodo badanaa socda waxyaaba fara badan oo waxyaaba fara badan baa jira minneapolis ahaan ino waxaa jira arrimaha aadka aan uga doodayna waxaa ka mid a cultureka oon leenahay ninka booliiska oo caddaanka ah dhaqankii uu kusoo koray dhaqankuu aaminsan yahay diintuu aaminsan yahay way ka duwan tahay dhaqanka ninkan madowga ah uu ku soo koray iyo noloshuu ku soo koray ama ninkan islaamka ah ama ninkan laatiinaha ahoo mexico iyo latin america ka yimaaday marka in la iswaafajiyo oo wax lagu soo kordhiyo t- tababarada booliiska la siiyo en in la controlo mar walba la sameeyo oversight meeqa qof bay sanadkii booliisku istaajiyeen en maxay u dhacday in dad boqolkiiba labiyo toban populationka waddanka ka ah boqolkiiba lixdan toddobaatan ay noqdaan dadka inta badan booliisku ay joojiyaan inuu waxyaaba fara badan in la taarget gareeyo laakiin midda ugu muhiimsan ay tahay in la qirto in wax ay khaldan yihiin iyo dhaqaalaha miisaaniyadda waddanka federal level state level local level investment badan in la geliyo deegaanada xaafadaha magaalooyinka dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay ay degan yihiin midda koobaad iskoolka iyo midda labaad oo ah caafimaadka iyo midda saddexaad oo ah waxaa waaye in access ay u heli karaan dhaqaale ama business ha noqoto contractyada dowladda inay wax ka helaan sababtoo ah markaad prof macnaha iyadoo aad samaysid macnaha boqol bilyan ka badan contract ah oo laga yaabo boqolkiiba shan ama toddoba ka mida dadka madowga inay heleen macnaha wax isku balance grace maaya ma aha marka arrimahan haddii si guud loo wada wajaho en lana fahmo oo hogaanada federaalka iyo stateyada iyo localkaba ay fahmaan in wax khaldan yihiin mujtamacan madowga ahoo annaga aan ka mid nahayna aan qiranno inay wax khaldan yihiin laakiin buuq iyo qaylo aanaan wax ku bedeli karinin laakiin caqli saliima iyo systemkii oon dhex galno iyo advocacy aan samayno iyo dadkeenna waayo aragga ahoo aqoonta lahoo wax advocate garayn kara oo wax research garayn kara aan isa soo hormarino waxaan aaminsanahay wax in laga qaban karo laakiin intaana wax laga qabanin waxaan aaminsanahay inta hadda ay joogto inay ka sii xumaanayso inta ayna gaarin xeerkii macnaha si dhammaystiran wax looga qaban lahaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan ka qayb qaateen cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshada u qaabilsan magaalada minneabolis sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna magaalada colombos ee gobolka ohio u qaabilsan xidhiirka arrimaha bulshada iyo sidoo kale faarax maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka tan iyo kulantideenna dambena waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington dhinaca kale madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa mar kale difaacay shalay dadka muslimiinta ee maraykanka munaasabad ka dhacday aqalka cad ee maraykanka oo lagu xuseeyey munaasabaddii ciidulfitriga islaamka oo dhowaan muslimiintu ay u dabaaldegeen madaxweynaha ayaa sheegay in dadka maraykanka ah meesha ay doonaan ha ka soo jeedaane diitay doonaanna ha haystaane ay nolol ka samaysan karaan dalkan madaxweyne obama ayaa hadalka waxaa ku soo dhoweeyey caasha cabdirasaaq oo ah gabadh soomaaliya oo isagoo oo isaga horey warqad ugu soo qoratay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa faahfaahinteeda inoo haysa waryaheenna falastiin axmed iimaan
munaasabaddu waxay ahayd munaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u samayn waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda toddobadii sano lasoo dhaaf wuxuu sameyn jiray afur uu afurin jiray dadka muslimiinta ah ee bisha ramadaan maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeya xafiiska uu ka tegayo wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheeskooda iyo halheyntooda aada u badnaa halheynta muslimiinta aada u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro weliba si negative ah ama khaldan loo isticmaalay inay muslimiintu xili la leeyihiin waxyaaba qaabdaran wuxuu ashuurgelinaya muslimiintu inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horreysay maalin la dhaho dabaaldegii dabaaldegeed ciideed ka dhacaya white house inuu u sameeyo muslimiinta oo hore uusan u sameyn marka yaa ka qaybgalaya lagu casuumay waxaa ka qaybgalay runtii waxay ahaayeen dad muxtarimiin ah oo magac iyo sharaf ku leh bulshada muslimiinta maraykanka ah
kaasi wuxuu ahaa xaashi shaafi oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota falastiin ayuu uga warramayay hase yeeshee kaasi wuxuu waraysi saaka aroortii baxay haatanse waxaan idiin haynaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay isla falastiin inoo hayso
madaxweyne obama ayaa shalay aqalka cad ugu qabtay muslimiinta maraykanka munaasabad uu ugu talagalay xuska munaasabadda ciidulfidriga madaxweynaha ayaa sanadkan waxay munaasabadiisa ka duwaneyd munaasabadihii hore ee uu sanad walba bisha ramadaan afarka ugu sameyn jiray muslimiinta maraykanka xaashi shaafi oo madax ka hay-adda somali action alliance kulankanna uga yimid magaalada minneapolis ayaa sharxaya waxa munaasabadan ay uga duwaneyd kuwii hore ee madaxweynuhu uu sameyn jiray
munaasabaddu waxay ahayd munaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u samayn waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda toddobadii sana lasoo dhaaf wuxuu samayn jiray afur uu afurin jiray dadka muslimiinta ah bisha ramadaan maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyo xafiiska uu ka tegayo wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheyskooda iyo halheyntooda aada u badnaa halheynta muslimiinta aada u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro weliba si negative ah ama khaldan loo isticmaalay inay muslimiintu xuli la leeyihiin waxyaaba qaabdaran wuxuu ashuurgelinaya muslimiintu inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horreysay maalin la dhaho dabaaldegii dabaaldegeed ciideed ka dhacay white house caaisha cabdirasaaq cosman oo ah gabar shan iyo toban jir soomaali maraykana ayaa kusoo dhaweysay madaxweyne obama munaasabadan caaisha ayaa ka sheekaysay sida ay halkan ku timid iyo culaysyada mararka qaar soo wajaxa in ay tahay gabar madow ah haddana muslim ah
Because I wanted my voice to be heard. What I didn't know was it, that it would be heard by so many of you today.
waxaan warqad u soo diray madaxweyne obama waxaan doonayay in la imaqlo waxa aan se ogeyn waxa uu ahaa in dadka intaasii leeg ay maqli doonaan
Growing up as an American Muslim is difficult and at times scary. At a very young age, kusoo koritaankaygii anigoo muslim ah dalkan maraykanka ma ahayn wax fudud mararka qaar waxay ahayd wakhti cabsi leh anigoo yar ayaan ogaa inaan dadka kale ka duwanahay waayo sida ay dadka ii fiirinayeen sida qof muslin madow ah oo maraykan ah waxaa la iigu yeeray argagixiso iyo erayo aan wanaagsanayn waxase aysan dadkaasi ogeyn ayaa ah sida aan ugu faraxsanahay maraykannimadeyda caaisha ayaa ugu dambeyn xustay in culayska jiraahi ay ka weyn tahay sida ay muhim u tahay in dhallinyarada muslimka ay door ugu yeeshaan dunidan ay ku nool yihiin
I know I'm the future of this country that I love. Um, and with President Obama, I know I do not have to apologize for who I am.
waxaan ogaa in aan ahay mustaqbalka dalkan aan jeclahay waxaan ogahay inaanan u baahnayn inaan madaxweyne obama ka raaligeliyo qofka aan ahay qof dhallinyaro ah oo muslim ah oo dunidan meel ka samaysanaya ma ahan wax fudud waana taas tan muhiimka ah waxaa sharaf ii ah in aan soo dhoweeyo madaxweyne obama madaxweyne obama ayaa markii ay caasha ku soo dhoweysay mikrofoonka waxa uu ka sheekeeyay taariikhda dadka muslimka ah ay dalkan ku leeyihiin iyo doorarka kala duwan ee muhimka ah ee dadka muslimka ahi ay ka qaataan nolosha joogtada ah ee maraykanka Today is also another reminder that Muslims have always been a part of America. In colonial times, many of the slaves brought over from Africa were Muslim. We insisted on freedom of religion, in Thomas Jefferson's words, for the Jew and Gentile, the Christian and maanta waxaa kaloo ay xasuus u tahay in muslimiinta ay weligoodba waddankan muhiim u ahaayeen dadkii laga keenay afrika ilaa adoonsan jiray qaar badan oo ka mida waxay ahaayeen muslimiin waxaannu ku adkaysanaynaa xurnimada diimaha sida uu yidhi thomas jefferson dadka diimaha kala duwan aaminsan ayuu xusay oo ay ka mid yihiin kuwa nebi moxamed aaminsan laakiin qarni ka horreeyey ayay carabta madowga iyo isbaanishkuba dalkan horumarkiisu ka shaqaynayaan muslimiinta maraykanku waxa ay camirayaan nolosheenna waxaad tihiin dhakhaatiirteenna aannu nafteenna ku aaminno waxaad tihiin curiyaal ganacsi oo shaqooyin abuura artistayaal badan waxaad tihiin kuwo u ololeeya sinaanta iyo cadaaladda madaxweyne obama ayaa ka sheekeeyay sida ay muslimiinta dalkan maraykanka muhim ugu yihiin dalkan horumarkiisa wuxuuna sheegay in muslimiinta ay dalkan ka mid ahaayeen aasaasayaashoodii jiritaanka dalkanna ay udubdhaxaad u ahaayeen You are the athletes that we cheer for, like American fencing champion uh, Itihaj Muhammad. She's going to be proudly wearing her hijab when she represents America at the Rio Olympics.
waxaad tihiin ciyaaryahanno aannu ku farxayno oo aannu taageerayno una sacbinayno itihaaj maxamed oo ciyaaraha olombikada ku matalaysa maraykanka iyadoo xijaabkeedu xidhan waxaad qayb ka tihiin sugidda ammaanka bulshada waxaad tihiin dabdamiska dadka badbaadiya maalik casiis waa tali ku-xigeenka biliiska dallas oo gacan ka geysanaya sidii ay bulshadu uga soo kaban lahayd dilkii dhowaanahan dallas ka dhacay waannu uga mahadcelinaynaa doorkiisa shaqo
waxaa kaloo madaxweyne obama uu xusay in dadka muslimiinta ay qayb ka yihiin difaacii iyo xorriyadda dalkan maraykanka waxa uu si gaara uu u xusay sheekh nasiim cabdulkariim oo ah muslim ka soo qayb galay dagaalkii labaad ee dunida haatana da'diisu ay tahay shan iyo sagaashan sano jir oo munaasabadda joogay waxaa kale oo madaxweynuhu sheegay oo uu xusay in kulankaasi uu ka maqan yahay feeryahankii muslimka ahaa ee maraykanka caanka ka noqday maxamed cali munaasabadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee madaxweyne obama intuu xafiiska hayay uu dadka muslimiintaha kala qayb galo isagoo bil walba oo ramadaana aqalka cad ku sameyn jiray munaasabad afur ah oo ay kasoo qayb geli jireen muslimiin badan oo caalamka iyo dalkan maraykankaba ka kala yimid
aad iyo aad bumaadsantay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington
haatana maxamed cabdisandheere oo stuudiyaha ila fadhiya ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorkarana mahadsanid ibraahim ku dhowaad saddex kun oo muhaajir ayaa ku dhintay badda mediterranean-ka tan iyo horaantii sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka sida ay sheegtay hay-adda muhaajiriinta caalamka iowen jimcaha maanta ah ayom ayaa sheegtay in dadka ay diiwaan gelisay ee dhintay ay gaadhayaan ilaa iyo laba kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatan qof kuwaasoo aanay ku jirin kuwa maalmaha soo socda laga yaabo in meydadkooda xeebaha laga helo in ka badan siddeed boqol oo muhaajir ayaa khamiistii shalay gaadhay xeebaha yurub waxaana tirada qaxootiga ee yurub gaadhay sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka ay gaadhayaan laba boqol labayo afartan kun boqol sagaal iyo toddobaatan sida ay iomtu sheegtay tirada dadkaasi tirada dadka ku dhimanaya xeebaha ayaa korodhay sanadkan waxaana julaay labiyo labaatankeedii sanadkii hore laba kun iyo shan iyo toban lasoo wariyey in la diiwaan geliyay dhimashada kun sagaal boqol iyo lix muhaajir dhinaca iyo asiana baadigoobka dayuuradii laga lahaa dalka maleesiya laba sano ka hor luntay ayaa lasoo afjaray wasiirada gaadiidka ee dalalka maleesiya australia iyo shiinaha ayaa isku raacay in la hakiyo hawsha raadinta dayuuradahaasi oo hadda socotay go-aanka ayaa lagu dhawaaqay maanta oo jimcaha kadib markii wasiirada dalalkaasi ay kulan ku yeesheen dalka maleesiya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdisandheere haatana dhegeystayaashan aan u soo qabanay heesta cabaariyada cumar nuur cabdulla ayaa ku luqaynaya
shaatimaha guudkeega dibudhaa feeraxdiyo na hadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaadimarkaana fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabaryada isla gaaray dacalada markaan fiirsado qanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafyaa adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafyaa adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeyna fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeyna fardowsow
abaaryada codkii macaanaa ee cumar nuur cabdulaah ayaan intaasi ku dhaafaynaa idaacaddeenana heestaasi ee ugu dambeysay intaan markale hawada kusoo noqon doono caawa waa maxamed cabdisandheere anuga ibraahim xasan daandurey oo idinle nabadgelyo